kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadallo taariikhda iyo waxqabadka haweenka soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii soomaaliya sida nabadaynta fanka siyaasadda iyo dhaqaalaha toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah ditoriso khadiijo cali maxamuud madaxa mashruuca diiwaangelinta dadweynaha puntland isla markaasna ay fulinayso dowladda puntland oo gacan ka helaysa dowladda talyaaniga kaasoo muddo toban sano ka badan ka socday magaalada garowe ee caasimadda puntland ditorisa khadiijo waan kaaga mahad celinayaa inaad marti noogu noqoto barnaamijka madasha haweenka bal marka hore nala wadaag taariikh nololeedkaaga oo kooban aada iyo aad ayaad umahadsan tahay faadimo inaad igu caswitaan programkan waxaan nolosheeda haddaan ka waramo wakti badan ma haysano marka waxaan ka bilaabayaa markaan ka baxay jaamacadda ummadda soomaaliyeed aan ka qalin jebiyey medicine aan ahaa ardaydii ugu sarreysay aan ka noqday macalin jaamacadda aan markaa sameeyey public health master ah kadibna ingiriiska aan aaday oo aan master in public health and community health and developing country kasoo qaatay kadibna aan bilaabay inaan b h d sameeyo markii wadanka uu dagaalkii ka dhacay xamar oo aan soo noqon kari waayena ay igu qasabtay inaan mar labaad medicine talyaaniga ka qaato ile shaqana aan ka bilaabo jaamacadda talyaaniga aan jaamacad ka bilaabo shaqo anigoo ka shaqeynaya wadamo badan oo afrikaan ah waxaan kasoo shaqeeyey wadamo labaatan wadan ka badan
qadiijo dalka markaad dib ugu soo noqotay xaggee wax ka bilowday anigoo ka shaqeynaya wadamada dariska ah ethiopia iyo djibuuti iyo kenya ayaa waxaa suurta ii gashay inaan la diskaskareeyo safaaradda talyaaniga oo shir aanu isugu nimid oo yidhi wadanka baan dooneynaa inaanu dib inta ugu soo noqono aanu caawino sidii wadankan loo jihadiisa loo bedeli lahaa markaas ayaa discussion lala galay iyo iyo iyo madaxweynihii cabdiweli gaas oo markaas isaga la doortay waa labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasuu madaxweynuhu wuxuu yidhi annaga arrintan ah in aanu aanu dadkayaga ogaano aanu dadkayaga diiwaan gelino aanu dadkayaga waxu samayno waxay noo tahay muhiim shaqadaas ayaa marka safaaraddii iyo madaxweynihii iyo aniga aanu ka ka wada hadalnay waxaa la bilaabay marka sidii loo diyaarin lahaa maxaa lagu samayn karaa waddanka aynu ka hadlayno waa waddan markaad timaadid aadan lahayn adres ma lihid oo gurigaagu meel loogu soo hagaaga ma laha number ma lihid qofku ma kuma jiro diiwaan waagi hore waxaa jiri jiray magaalooyinka waxa layidhahda folio familia oo uu ka tegay talyaaniga oo dadka magaalooyinka degan markay ilmo u dhashaan system la gelin jiray wixiina waa baaba-een meelo ay ka jiraan oo weli register yar yaallo sida qardho oo kale baa jira oo historic ah laakiin meel kale ma yaalo marka qof aan jirin adigu ma maamuli kartid dowladdu ma maamuli karto dad aanay garanaynin baahidooda garanaynin inay jiraan garanaynin caafimaadkooda garanaynin markaasaan bilownay inaan programkan iyo fikraddiisa aan isu keenno inaan qorno inaan isku dayno sidee loo samayn karaa meelaan waxbana doctor khadiijo mashruucan fikirkiisa yaa iska leh imise sano ayaa wadeen fikirkiisa anigu waan lahaa madaxweynaha cabdiweli gaasna uu nagu raacay safaaradda talyaaniguna waxay tiri inla in la la inta la la baylot gareeyo oo la la fiiriyo inuu suurtagal yahay iyo in kale annagaa budgetkiisa bixinayna yidhaahdeen jaamacadda marka aniga waxaan ka shaqeeyaa qeyb la yidhaahdo research and development unit italian geographical society oo ku taala dowladda talyaaniga waa meel cilmi baaris lagu sameeyo waxaana laga shaqeeyaa sidii loo horumarin lahaa wadamada loo horumarin lahaa marka fikirka ah maxaa la samayn karaa si lagu lagu fariisiyo dhulka loogu dhigo lugaha dadka ku nool meel fikirkiisa hore anigu soddon sanaan ka shaqaynayay wadamo badan baan kaga shaqeeyey proposalkaas ugu horeeya maxaa la samayn karaa markii la yidhi fikirkaas ayaan keenay in la samayn karo aniga iyo dadka ila shaqeeya cilmi baarista igala shaqeeya fikirkiina oo madaxweynihii iyo iyo iyo iyo safiirkii labadaba way qaateen madaxweynuhu markaas warqad buu qoray oo talyaaniga u qoru leeyahay waxaa rabaa in layga caawiyo sidii arrintaas loo samayn lahaa toban sanay soo socotay toban sano dadka soomaalida ahi waa dad guurguura oo ka taga meelaha lagu yaqiin sidee loogu dabaqayaa diiwaangelin rasmi ah oo fadhida horta bal marka ugu horeysa anaga hadda wuxuu arrintiyada kusii jeedaa dadka degan oo magaalooyinka degan oo la yidhaahdo qofka la gelinayo diiwaan qofna waa qof marti ah ama yimaadoo ka taga meel qofna waa qof si rasmi ah u degan waxaan marka anaga ku bilaabaynaa shaqada dadka degan magaalooyinka markaas kadib baanu u gudbaynaa tuulooyinka markaas kadib baanu u gudbaynaa bal dadka reer guraaga ah wixii aynu ka samayn lahayn maadaama ma ya maanta ay technology badan ay jirto dadka loo loo samayn karo in la la register gareeyo oo meeshii joogaan lagu register garo ogaado waa la samayn karaa laakiin hadda waxaanu aada ugu soo jeednaa bal horta dadka degan magaalooyinka degan in ayaga laga bilaabsho waa la samaynayaa waa la samayn doonaa mid walba laakiin nooc gooni ah baa loola dhaqmayaa ilan qofna saa sheegaysa wuu guurguurayaa qofna magaaluu degan yahay adress buu leeyahay guri buu leeyahay meel buu degan yahay meeshaasaa loogu imaanaya qofkaas
doctorata khadiijo barnaamijkan adigu madax baa ka tahay yaa ka shaqeeya oo aada u tababarteen barnaamijkan inta uu soo socday waxyaalo badan ayaa waxna ay ahaayeen wax fiican oo positive ah wax badan oo dhibaato badanna way na soo martay inaanu samayno sababaha ay dhibaatadu u badan tahayna waxay tahay inaysan dadku fahmaynin waxa laga sheekeynayo maadaama ay wakti badan kasoo wareegatay markii dagaalkani uu dhacay waddankiina uu iska burburay intiisa badnayd dadkii lefolio familia iyo in meel sharci ay ka jirto iyo maxay ahayd isheeg meel shaqaynaysa iyo meel aysin aan ay dhamaatay ama aan laba dhisin ila waxa in la burburiyo way sahlan tahay in la dhisaase way dhib badan tahay waxyaalo badan ayaa marka naga hor yimid covid baa naga soo dhex galay marka waktigu saasoo horta kow noogu dheeraaday annagu waxaanu la shaqaynaynay degmada garowe waxaa programka qeybtiisa hore ka qayb galay boqol iyo soddon iyo sideed qof oo ah dadka ka shaqeeya municipality-ga dhalinyaro aanu qaadanay marka looma cidina dibadda ugama timaado dadkaasaa la tababaraa ayagaa ka shaqaynaya macnihiisuna wuxuu yahay marka programka la samaynayo degmaduu ka bilaabmaya marka waa inay degmadii ayadii awood u leedahay doctorisa khadiijo adoo naga raalli ah dad badan oo dhegeystayaasha kamid a markay maqlaan folio familio qaar baan aqoon waa laga yaabaa in dadkii hore ay qaybi taqaan marka haddii aad noo sharaxdo bal folio familio waxa ay tahay iyo dadka markii aad diiwaan gelinaysaan in shuruudaha ilaa meeshu ka bilaabanayso diiwaangelintu cunuga kusoo kordho oo kale sidee baa loogu dari doonaa bal noo sharax si yaroo kooban
folio familia horta waa talyaani waa folio familia waa waa warqadii familiga weeye macnaha wax laga wado marka markii hadda anagu aanu dadka la diiwaan gelinayo familiga oo dhan maca aabaha ilaa hooyada ilaa ciddii markaas mas-uul ah iyo wixii alla wixii ilmo ah iyo wixii jooga oo dhan baa hal mar la register garaynaya ayagiibaa marka waxaa la siinayaa number waxay leeyihiin family ah family number folio familia family number baa la siinayaa numberka qoyska baa la siinayaa numberkaas qoyska ah shantaas ama lixdaas qof oo qoyska ka mid ihi qof walba wuu haystaa oo isaga warqadiisay ku qoran tahay qof kastana gooniba inta loo register gareeyo ba waxaa la siinayaa number isaga u khaasa ama ha qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado marka hadduu magaalada ka guuro xataa ama meel kale aado numberkiisi waa leeyahay systemka igu degdegaysa igu ha igu degdegin for familiga numberkii qoyskii numberkii buu leeyahay qofkaa numberka la siiyey ilaa uu ka dhinta wuu wadanaya qof kale lama siin karo ama waddanka ha ka guuro ama meel kale ha u guuro ama magaalo kale ha u guuro markii qofkaas familigaas qof baa ka mas-uul ah qofkaas ka mas-uul ah wuxuu saxiixayaa in haddii qoyskiisa uu qof kusoo kordho qof dhashay kusoo kordho inuu keeno oo yidhahdo qofkaasaa iigu soo kordhay aniga oo uu geliyo diiwaankii hadduu qof ka dhintana intuu yimaado diiwaanku yirada qofkaasi wuu dhintay haddii qof guuro marka uu ka guuro garow deganaa qardho u guuray oo kaleeto ole marka qardho systemkuu ka jira ilan waxaan rabnaa systemka inuu wadanka oo dhan ka jiro soo maaha qardho buu tegayaa wuxuu leeyahay an waan kasoo guuray garowe xaafadaasaan deganahay qardhaan kusoo biiray qardho markaas degmadeedii ayaa usoo kasoo codsanaysa degmadii garowe in failkaas loo soo wareejiyo marka wixii dhasha iyo wixii dhinta iyaduna waa system kale waxaa la yidhahdaa iyada midan waxaa la yidhahdaa registerkii baa la yidhahdaa kana waxaa la yidhahdaa dhacdooyinka dhaca sidee baa loo quudin karaa diiwaanka ilan waxaa la rabaa haddii diiwaanku uu inta la iska register gari meel iska fadhiyo uu dhimanaya marka waxaa soo quudinaya systemkan ah wixii dhashay in lagu daro wixii dhintay laga saaro wixii maxay guure in laga waxeeyo wixii isguursada in la register gareeyo kadibna waxaa u fududaanaysa degmada shaqo kasta oo ay rabaan inay qabtaan intee ilmood baa sanadkan raba in la talaalo intee arday baa kasoo baxaysa jaamacad iskuuladii kasoo baxaysa jaamacad u baahan intee baa la rabaa in civil service loo diro intee baa la rabaa in military service loo diro intee haween ah ayaa uurle oo u baahan in nutrition iyo wax loo sameeyo degmadii documentigii ay haysatay hadda maanta waxa dhacaa waxay tahay hay-ad kastoo timaadaa sanad ama laba sano bay waxay samaynaysaa s waxa la yidhaahdo qiyaas meeqa naagood baa meeshaan ku dhimatay meeqaa jirta iyagiibaa marka dowladiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummadda u baahnaayeen kasoo qaad hadda doorashada kasoo qaad hadda doorashaan samaynay dadku iyagoo keligo iyagoo iska socda keligood anaa iska tegaya waxaan leeyahay aniga waxaa la yihahdaa khadiija cali waxaan rabaa in la iregister gareeyo markii laakiin systemkan la dhigo degmada ayaa systemkii ku jira markaasay degmada waxaa laleeya waxay soo brinti garaynaysaa soo daabacaysaa wixii sideed iyo toban sano ka weyn ilaa iyo sagaashan iyo sagaal halkaasaa la dhigayaa dadka degan magaaladaas waa kuwaas dadka la raba inay codeeyaan waa la yaqaanaa qofkii waxaa la siinayaa kaarku ku codayn lahaa halkaasuu imaanaya wuu codaynaya hadhowdii iyagu dadkii baahnaa wax way siin karaan dadkii canshuurtii way kasoo qaadan karaan maxay ahayd isha qofkii xanuunsan haddii hadda waad waadiga ogeed covidkii baa dhacay waxaa lagu leeyahy dadka waaweyn hala hala hala talaalo dadkii maba la yaqaanba dacdooda imisaa dhimanaysa imisaa nool marka waxa weeye waxaani waa dowladnimadii weeyaan oo lagu shaqayn lahaa oo lagu gaari lahaa ummadda ilaa iyo hoos loogu gaari lahaa waxaana waxaa laga dhisaa hoosta sidii guri la dhisaayo oo kaleetoole waa inay heer degmo ay ka dhisantaa degmada la tababaraa ee sharci bay leeyihiin waxaani sharciyo in loo sameeyo in markaasna la la la la la la abuurana la abuuro marka kaydkii isagoo warqad ah iyo isagoo digital ah howlo badan baa isxambaarsana dadku maantay warqadda teesaraha ama dhalashada iyo sugnaanta way haystaan marka taas ma la oran karaa inay wax idiin fududeyso qofkii anaga waxa aanu maadaama meesha laga bilaabaya aysan waxba oolin oo anaga siday nala tahay meel wax lagu kaydiyo iyo diiwaan kaydsani uusan jirin waxaa la bilaabayaa in horta bal guriga qofku degan yahay in lasoo gaarsiiyo in loo sameeyo number ay dawladdu leedahay numberkaasi marka wuxuu kasoo bilaabanayaa in numberkaas uu puntland yahay oo laba number baa la siinaya puntland nugaa disin baa la siinayaa garow district baa la siinayaa garow town baa la siinayaa xaafadii baa la siinayaa waxaa la siinayaa laantii waxaa la siinayaa aagii guriga hortiisii baa inta la yimaada number guriga lagu qoraya si loo ogaado reerkaasi meesha uu degan yahay markaas kadib baa reerka la diiwaan gelinaya marka qof kasta markuu qofku imaanayo isdiiwaan gelinayo waxaa la oranayaa wax alla wixii documenti ah oo aada haysatid ama ha ahaadeen documenti aad guri ku leedahay ama ha ahaadeen mid adiga horey lagu siiyey foolio familia ah ama mid aad teesare aada ku codayso ha ahaado soo qaado adiga diiwaankaagaas iyo waxaa lagu gelinayaa foolio familiyahii baa lagu dhisaya reerka halkaas degana hal number bay wada yeelanayaan qof kastana number isaga u khaasu yeelanaya marka waxaa la tartiib tartiib baa waxaan la rabaa in loo dhiso ma aha wax emergency ah ma aha wax maxay ahayd iisheeg u baahan in la yiraahdo dad baa la diiwaan gelinayayo laga dhigo waxaani waa in dib loo soo dhiso in dadka municipalityga meesha joogta dadka ay iyadu maamulayso ayna siin kartaa documenti sharciyana siin kartaa maamulina kartaa marka waxa oo dhan waa isku xiran yihiin waa iska garanaysaa wadankeena markii qof faadumo adiga markii lagu yiraahdo shan jeer buu magacaaga qoran yahay mid waa faadumo mid waa faadumo mid waa si kalaa loo qorayaa laba uubaa lagu darayaa marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan inta dadka si sahlan oo tartiib ah loogu micneeyo in qofka la yiraahdo adiga numberkaaga permanentgaana waa kaas ood weligaa haysanaysid magacaaguna sidaasuu u qoran yahay ayagana la yiraahdo doorta inta documentiga ay ayagu soo qaateen looga fiiriyo marka wuxuu wax ma aha garowe hadda toban sanado baataanu soo wadnay inaanu bal aragno wixii suurtagal ah iyo waxaan suurtagelayn ila adi iskama samayn marka garowe hadda ma ma ma idin dhamaatay diiwaangelinta garow qaybteedii hore baanu dhamaynay qaybtii hore oo ahayd ilaa iyo guriga ilaa iyo muxuu aha ii sheeg in la yimaado ilaa iyo guriga lana register gareeyo hadda waxaan u gudbaynaa qaybtii ahayd in dadka la register gareeyo marka tartiib tartiib bay u soconaysaa laakiin haddii maadaama ay dowladdii ay la wareegtay intaas annagu cilmi baaris un baan sameyneynay dowladdii baan usoo bandhignay dowladdii waxay tiri waan la wareegeynaa waana hirgelineynaa marka qasab maaha in garowe la sugo waddanka haddii aanu u helno lacag u helno iyo waxaanu ku samayno u helno meelo badan waa laga bilaabi karaa marka garowe hadda intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti inoogu ahayd ditoriso khadiijo cali maxamuud oo ah madaxa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadweynaha puntland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij ka lamid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo